halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afyimada geeska afrika iyo internetka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labada bisha julaay sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya jawaal axmed cusmaan iyo anigu waa sahre ciidla nuur
qaar ka mida hoobiyayaashaasi ayaa waxay ku dhaceen xaafado ka mid a xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta la ogyahay khasaaraha dhimashada waa laba ruux oo mid ka mida uu caruur yahay weerar madaafiica oo xalay lagu qaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo rayidna ay ku dhinteen qodobada kaleed idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida dhallinyaro ku dhaqan magaalada hargeysa oo iskood isku xilqaamay inay dhinacyada kala gadisan waxbarashadu ay ka mid tahay ay ka taageeraan qoysas aan awoodin kharashka waxbarashada iyo caafimaadka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan masar oo xirxirtay muhaajiriin soomaali ay ku jiraan kuwaasoo doonayay inay ka safraan xeebaha dalka masar qaramada midoobay oo bilowday inay qaxoonti cusub ku diiwaan geliyaan dalka greega afrika oo kaalmo hore kaga jirta dalalka ugu badan ee ka jira ganacsiga dadka iyo tahriibinta warbixin uu maraykanku soo saaray ayaan idin haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka booliiska magaalada caasimada dalka bangaladesh ayaa saaka waaberigii xoog ku qabsaday makhaayad kuwa casriga ah oo xalayto koox ka tirsan ururka isis weerar ku qaadeen ugu yaraan labaatan qofna ay afduub ahaan ugu haysteen dadkii la qabsaday waxaa la sheegay inay ku jireen dad ajaaniba dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay saaka waaberigii sabtida ee xilliga bangaladesh iyadoo ay weerar wararkuna sheegayaan in rasaas la isweydaarsanayay balse markii dambe ay istaagtay rasaastaasi welina si rasmiya looma oga weeraradaasi in lasoo afjaray iyo in kale dablaydaasi ayaa fiidnimadii jimcihii makhaayadaasi galay waxaanay sheegeen in ay isis ka tirsan yihiin booliiska bangaladesh ayaa sheegay in laba ka mida saraakiisha booliiska halkaasi lagu dilay ugu yaraan labaatan qof oo kale oo qaarkood dhaawacooda uu halis yahayna halkaasi lagu dhaawacay balse wakaalada wararka ee amak news agency oo ku hadasha afka maleeshiyada ayaa sheegtay inay halkaasi ku dileen labaatan qof balse ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijinaya ilaa hadda
dowladda maraykanka ayaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladooduba ugu hambaliyeeyey lixii konton sano guuradii ka soo wareegatay markii soomaaliya ay xornimada qaadatay koodii julaay kii war ka soo baxay xafiiska xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ee john kerry ayaa waxaa lagu sheegay in kerry uu hambalyadaasi u dirayo shacabka soomaaliyeed isagoo ku hadlaya magaca madaxweyne obama iyo midka shacabka maraykanka intuba xogeya kerry ayaa intaasi ku daray in dowladda maraykanka ay ka taageerayso soomaaliya dadaalka ay ku jirto sidii loo dhisi lahaa dimuqraadiyad fadhida iyo sidii xasilooni waddanka lagu soo dabaali lahaa
aqalka cada dalka maraykanka looga taliyo ayaa baahiyey warbixin dheer oo lagaga hadlayay dadkii rayidka ahaa ee ay dileen gantaalaha ay ridayaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee ku nool meelaha u dhow dhow meelaha ay qalalaasuhu ka jiro waxaana warbixintan lagu sheegay in afar iyo lixdan qof ilaa boqol iyo lix iyo toban qof oo dada ay tiradoodu u dhaxayso oo rayidii ay ku dhinteen weeraradaasi ay diyaaradahaasi geysteen intii u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo sagaalkii ilaa labadii kun iyo shan iyo tobankii afhayeenka aqalka cad ee maraykanka george erners ayaa sheegay in mas-uuliyiinta hay-adda la dagaalanka argagixisada ee maraykanku ay isku dayaan in ay intii taagooda ah amaba sida ugu suurtagalsan ee macquula ay u ilaaliyaan dadka rayidka ah subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aan ku bilaabay kooxa hubaysan ayaa xalayto weeraro madaafiica ku qaaday magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay halkaasi oo ay ku dhinteen dad rayida oo ay caruur yaryarina ku jiraan jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka ee baydhabo saaka kula xidhiidhay wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh abaara afartii habeennimo ama toban saac habeennimo hadba sida dadka ay u yaqaanaan hoobiyaal ayaa lagu soo duqeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hoobiyaasha lagu soo duqeeyey magaalada waxaa lala beegsanayey madaxtooyada ayroboortka magaalada baydhabo oo isaguna fariisan u ahaa ciidamada amisom hase yeeshee qaar ka mida hoobiyayaashaasi ayaa waxay ku dhaceen xaafado ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta la ogyahay khasaaraha dhimashada waa laba ruux oo mid ka mida uu caruur yahay labada ruuxna waa dad rayida sidoo kale dadka rayidka ee ku dhaawacmay inta la ogyahay jamaalow waa ilaa toddoba ruux kuwaasi oo la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa gartay marka madaafiicdu ma waxay ku dhaceen xaafado dadku ay ku badan yihiin mise meel ku dhow xeryihii ay ciidamadu degnaayeen sidaad sheegtayba ee amisom xeryaha ciidamada meel ku dhow waa ay ku dhaceen agaarka madaxtooyada waa ay ku dhaceen ilaa hadda lama oga khasaaraha ay geysteen laakiin inta hadda la ogyahay hoobiyaasha xaafadaha magaalada baydhabo ku dhacay ee khasaaraha geystay ayaa dhimasho laba ruux iyo inka badan toddoba ruux oo hoobiyaashaasi ku dhaawacmay kadib markii ay ku habsadeen guryo ku yaala xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hoobiyaashana waxaa laga soo tuurayay ama laga soo gamayey sida loo xaqiijiyey dulaadka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xatoosh marka dadka dhaawacmay xaaladooda waa sidee mar haddii aad tiri toddoba qof ayaa la sheegay inay weerarka ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay qaarkood xaaladooda aada ayay u hagaagsan tahay sida saraakiisha caafimaadka cisbitaalka magaalada ay noo xaqiijiyeen walow ay jiraan qaar xaaladooda ay dhiidato laakiin howlwadeenada cisbitaalka magaalada baydhabo ayaa haatan la tacaalaya dadka ku dhaawacmay hoobiyaasha caaba lagu soo tuuray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaad ii sheegtaa dhinaca kale wax wara miyaad ka haysaa ee xarumaha ciidamada iyo madaxtooyada oo iyaguna aad tilmaantay in weeraradu ay ku socdeen ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray hoobiyaasha lagu soo dukeeyey magaalada baydhabo dhinaca madaxtooyada iyo dhinaca sidoo kale aeroboorka oo ciidamada amisom ay degan yihiin mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed oo aan la xiriirina ma aysan suurtagelin inaan wax wara oo ku aadan khasaaraha ka dhashay mahoobiyaashaasi inay noo xaqiijiyaan waa tahay ugu dambeyn catoosh adigoo aada u mahadsan weerarkan madaafiicda ee magaalada baydhabo lagu qaaday xalay waxaan u malaynayaa inuu yahay weerar ku cusub oo weeraro noocan oo kale ah oo magaalada ka dhacan dadku marka maxay leeyihiin jamaalow dareenka dadka ayaa aada u kacsan waxaa la dareemayaa aroornimadii aroornimadan saaka in dadka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaarkood ay isugu yimaadeen waddooyinka magaalada qaarkoodna ay haatan ay doonayaan inay gaaraan cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo si ay usoo ogaadaan ehelada kaga dhaawacmay hoobiyaasha habeennimadii xalay lagu soo tuuray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana xusid mudan in muddooyinkii lasoo dhaafay ama sanadihii lasoo dhaafay duqeymo noocan oo kale aysan ka jirin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay marka waxaad moodaa in dadku ay ku argagaxeen markii hoobiyaashan ay kusoo bilowdeen xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo goor dhaweyta khadka telefoonka ugu waramay jamaal axmed cusmaan
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in dad tiradoodu gaaraya shan iyo toban kun iyo shan boqol oo ka mid ah sagaal iyo afartan kun oo qof oo waddanka gariiga galay ay mangeliyo weydiisteen kuwaasoo la diiwaangeliyey lixdii bilood ee ugu dambeysay dadkaas oan ilaayo hadda si rasmiya loo qaabilin ayaa ka soo cararay waddamo badan oo bariga dhexe iyo afrika u badan waxaana ay ka warwarsan yihiin mustaqbalkooda cid markaasi iyo dibudejin loo sameyn lahaa wadamada reer yurub ayaa walaaca badan ka qaba qaxootigaasi iyo saameynta ammaankooda saare cidla nuur ayaa warbixintan inooga diyaarisay sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka lixdiisii bilood ee ugu horreeyey ayaa ilaa haatan u muuqda in tirada dadka magangeliyo doonka ah amaba tahriibayaasha ahi ay kor u kacaan marka loo barbardhigo sannadihii hore lixdoodii bilood ee ugu horreeyey waddamada bariga dhexe ayay dad tiro badani ka soo burqanayaan iyagoo ka cararaya dagaalada lagaga soo horjeedo dowladaha qaarkood jabahadaha hubaysan ee iskood isku abaabulay iyo kuwa xagjiriinta ah oo dhammaantoodba qolana aanay bixinaynin dadka rayidka ah waxa ay ka soo barakaceen guryahoodii waxaana isku soo miidaamiyeen badaha dhexdooda iyo saxaraha oo ay adag tahay xilliga kulaylaha in nolol lagaga gudbo qaramada midoobey ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii janawari labadii kun iyo shan iyo tobankii ay wadamada ku jira midowda yurub bilaabeen diiwaangelin hordhaca oo badanaa dadka soo gala dalka griega lagu diiwaangeliyo waxaana sidoo kale heshiis ah kala saxeexday dalka turkiga iyo wadamada ku jira midowda yurub si qaxoontiga soo gaadha ay ugu sii gudbiyaan dalka turkiga balse heshiiskaasi oo shuruudo badani ku xidhnaayeen ayaa weli warwar laga qabaa si rasmiya inuu u hirgalo afhayeenka hay-adda u n h c r william spendler ayaa sheegay in shan iyo toban kun iyo shan boqol oo qof oo qaxootiya oo ku sugan dalka griiga loo sameeyey diiwaangelin kumeel gaadha balse dadkaasi waxa ay ka mid yihiin sagaal iyo afartan kun oo qof oo haatan ku sugan griiga oo dhammaantood magangeliyo doon ah waxaa kaloo uu sheegay in diiwaangelintaasi hordhaca ahi ay faa'iido badan u leedahay qaxootiga dadaalkani wuxuu ka caawinayaa in la kala ogaado kuwa xaq u leh in loo keeno qoysaskoodii hore u sii joogay wadamada midowda yurub iyo sidoo kale waxay ka caawinaysaa in lagu ogaado qofka adeeg dheeraada u baahan si loogu gudbiyo hay-adaha qaabilsan ee wax ka qaban karaa baahidiisa amaba taageero u fidin karaa master spindler waxaa kaloo uu intaasi ku daray in afar iyo labaatan waddan oo ka mida midowda yurub ay siddeed kun iyo sagaashan qof oo keliya ay u diyaariyeen meelo ay qaxootinimo ugu noolaan karaan dadkaasi waxay ka mid yihiin boqol iyo lixdan kun oo qof oo ay eudu ogolaatay inay qaadaan oo ay dejiyaan xeryo ku habboon balse ilaa bishii sebtembar ee sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo shan iyo tobankii qorshahaasi ma wada hirgelin it's crucial that uh, more countries come forward with places because uh, otherwise the danger is that uh, people will waxa muhiimka ahi waa in wadamo badani ay qorsheeyeen meelo dadkan la dejiyo si aanay ugu dhicin in haddana dadka magangeliyo doonka ahi ay ku xanibmaan wadamada ay tagaan waxaa laga hadlayaa waa tiro kooban oo dada waxa kale oo aanu ka hadlaynaa waa midowda yurub oo ka kooban bulsho lagu qiyaasay shan boqol oo milyan oo qof dadka soo tahriibay oo ujeeddada socdaalkoodu ahaa inay yurub ka helaan nolol ka dooroon ta ay dalalkoodii ku haysteen iyo sidoo kale kuwa colaadaha waddamadoodii ka aloosan ka soo barakacay waxaa ku jira carruur yaryar oo aan waalidkood la socon kuwaasi oo ama ka soo tegay amaba ay dhexda kaga soo dhinteen iyo sidoo kale dad waaweyn oo tamar daran waxa aan ka maqnayn dad dhallinyaro ah balse waayihii dhexda ku soo maray daraaddeed tiiraanyo badan la tiicaya oo aan wax badan kaga duwanayn dadkaasi jilicdasan dhammaantood marka ay soo gaadhaan berriga amaba waddamada midowda yurub waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah iyo kaalmo si ay u nastaan ugana raystaan tiiftii ay soo mareen balse rajada dadkaasi qabaan waxaa meesha ka saara kuwii iyaga soo barakiciyey oo haddana cadow ku ah waddamada ay u soo qaxaan kuwaasi oo weerarro ismiidaamina inta badan ka geysta taasina ay keento in waxyeellada ay geystaan darteed iyaga lagu culaadiyo laguna ciqaabo
warbixintii sahre ciidla nuur ee ku aadanayd qaxootiga waddankaasi gariiga laga diiwaangelinayo ayay taasi eed halka aad ka dhagaysanaysaan waa v o a weli jamaalow waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha qaxootiyadaasi iyo ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka masar ayaa xabsiga u taxaabay tiro muhaajiriin ah oo doonaya inay si qarsoodiya a uga safraan xeebaha dalkaasi dad la xidhay ayaa la sheegay inay ku jiraan dad soomaaliya xuseen saxnuuni wariyaha v o eda qaahire ayaa goor dhoweyd warkan noo soo diray dowladda masar ayaa sheegtay inay soo qabqabatay in ku dhow laba boqol oo muhaajiriin ah oo si sharci darro ah uga baxayay xeebaha waqooyiga ee waddankani afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dowladda masar maxamed samiir ayaa warfideenka u xaqiijiyey ciidamada mariiniska masaarida inay soo qabqabteen boqol iyo kow iyo siddeetan qof oo muhaajiriin ah xili ay saarnaayeen dooni al-sayid samiir ayaa sheegay muhaajiriinta ay soo xirxireen inay kasoo jeedaan wadamada soomaaliya ethoobiya suudaan eritereya syriya iyo masar tahriibyaasha sharci darada ayaa gacanta lagu soo dhigay ayagoo saaran dooni yar oo ka baxday gobolka kafral sheekh waxayna kusii jeedeen dalalka reer yuruba jaaliyadda soomaalida masar ee magaaladan qaahira ayaa ii xaqiijiyey muhaajiriinta soomaalida ee ka midka ah dadka la xirxiray inay gaarayaan shan iyo labaatan qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee waddankani ayaan wax ka weydiiyey arrimahaasi ciidamada masaarida waxay qabteen dad muhaajiriina waddan ka tahriibayay waxay ku qabteen magaalada koonfur sheekh tiradooda waa boqol sideetan iyo kow qof waxay iskugu jiraan soomaali suudaan etoobiyaan siriyaan eritriyaan masaari tirada soomaalida ah waa shan iyo labaatan qof oo iskugu jira gabdho iyo wiilal waxay ku xiran yihiin magaalada koonfur sheekh saldhigyadooda wixii qaxooti ah oo kaarada u an haystana waa la soo deynaya wixii aan haysan oo soomaalida ahna waa la tarxilaa bishii hore ayay ahayd markii boqolaal muhaajiriin ah oo isugu jira afrikaan iyo carab lagu xirxiray dalkani masar wakhtiyo kala duwan kuwaasoo intooda badan la soo daayay sidoo kale dowladda masar ayaa horey u tarxiishay tobaneeyo qof oo soomaali ah kadib markii ay caddaatay inaysan sharci ku joogin waddankani arrimahan ayaa imaanaya xili boqolaal soomaali ah weli ay ku xirxiran yihiin xabsiyada masar kuwaasoo u badan dhalinyaro gabdho iyo wiilal ah oo da-doodu ay ka yartahay labaatan sano labadii sano ee ugu dambaysay muhaajiriin soomaaliyeed oo ka badan laba boqol oo qof ayaa ku geeriyooday xeebaha dalka masar kadib markii ay isaga soo carareen dalka soomaaliya oo muddo ka badan rubca qarni ay ka jiraan dagaalo sukeeye iyo shaqola-aan baahsan xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa baahisay warbixinteedii sanadlaha ahayd oo ku aadan ganacsiga bini-aadamnimada iyo weliba sida ganacsiga dadka sida sharci darrada ah looga faa'iidaysto amaba looga ganacsado iyadoo dalalka afrika ay weli ka jiraan qaybaha ugu daran ee dadkaasi laga ganacsanayo waryaha v o eda anita powell ayaa warbixintan ka soo dirtay johannesburg waa kan jamaal axmed cusmaan oo inoo soo kooba mar kale sanadkan ma jirin dal afrikaana oo qaybaha ugu sarreeya dalalka sida weyn ula dagaalamay ee hoerka hoose uu ka joogo ka ganacsiga bini'aadamka ee sida sharci darrada looga faa'iidaysto waxaase si weyn kaalimaha ugu horreeya ka dhex muuqda dalalka hore u maray sida maraykanka boqortooyada midowday ee u k iyo australia waxda arrimaha dibadda ayaa tilmaamtay qiimeyntooda inay salka ku hayso heerka ficil ee dowladaha ay kula dagaalamayaan marka loo fiiriyo dhibaatooyinka kale ee dalku uu wajahayo tiro dalal dhowr ah oo afrikaana ayaa weli qaybaha ugu daran kaga jira qiimeyntaasi susan cobert oo la taliyo sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in dhibaatooyinka soogolootiga ee malaayiinta afrikaanka ahi ciraaqiyiinta iyo siiriyaanka ee ku qulqulay yurub ay yeelatay cawaaqib xun waxa ay sheegtay in maraykanka uu isku dayayo inuu ka caawiyo baaritaanada dalalka ay gaarayaan dhibanayaasha So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking.
Marka dhibaatooyinka muhaajiriintu waxay abuurayaan waadi dhan oo cusub oo u nugulka ganacsiga dadka haddii ay yihiin danla'aan amaba aanay haysan dukumentiyo amaba shaqo la'aan oo aanay sidoo kale haysan qoysaskooda waxay u jilicsanaanayaan ballanqaadyo beena oo kuwa dadka ka ganacsada inay siin karaan shaqooyin gabaad iyo ammaanba
jacob christensen oo ah madaxa barnaamij dadka lagu wacyigelinayo ganacsiga bini'aadamka sida sharci darrada looga intifaaco ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu si gaar ahaaneed uga welwelsan yahay dhibaatooyinka ka jira dalalka bariga iyo bartamaha afrika oo ay ka midka yihiin suudaanta koonfureed soomaaliya iyo burundi si kastaba waxa ay warbixintan waaxda arrimaha dibadda maraykanka ku sheegtay in lix waddan oo afrikaan ay horumar sameeyeen lixda waddan waxaa ka mid a burkina faso oo galbeedka afrika ku yaala taasoo u istaagtay wax kaqabashada kaganacsiga dadka iyo tahriibinta toddobylabaatanka waddan ugu daran ee uu ka jiro kaganacsiga dadka iyo tahriibinta ayaa waxaa kala bar ay yihiin kuwo ku yaalla qaaradda afrika waxaana sanadkan kusoo biiray dalalkaasi wadamada jibuuti iyo suudaan oo ay warbixintu sheegtay in mukhallisiin ka ganacsada dadka ay halkaasi joogaan sanadkii ayay ciidamada ammaanka ee hay-adaha kala gedisan ee afrika waxay soo wariyeen inay ka war heleen in ka badan labaiyo toban kun oo dhibanayaal lasoo tahriibiyey balse dadka u dooda ka hortaga kaganacsiga dadka sida sharci darrada looga faa'iidaysto ayaa ku warramaya in sababta tiradan keliya loo ogaaday ay tahay waxyaha sharci ilaalinta oo liita dhibaatooyin jira ama dadku aan rabinba inay hortagaan waxyaha ammaanka
warbixintii wariyaha v o eda anita bawel waxaa inoo soo koobayey jamaal cusmaan
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale dhallinyaro wax ka barata dugsiyada sare iyo jaamacadaha magaalada hargeysa ayaa si iskooda isugu xilqaamay howlo gargaar bini'aadannimo oo ay si tabarucaada ugu fidiyaan dadka danta yar dhallinyaradan ayaa hirgeliyey xarun ay ugu magacdareen xarunta daryeelka bulshada waxaana ilaa iyo hadda fuliyeen adeegyo ay ka mid yihiin inay kharashaadka waxbarashadu ka bixiyaan carruurta aan qusuuskooda awoodin inay dugsiyadu geeyaan iyo kuwa kale ay xanuunsanayaan kharashka dawada haysanin sidoo kale dhallinyaradan ayaa isku abaabula inay markaasi dhiig tabarucaad ah ay u shubaan hadba cidda u baahan ee ku jirta cisbitaalada saare cidla nuur ayaa xalay khadka telefoonka kula xiriirtay ismaaciil yuusuf shirwac oo ka mid ah ardada barnaamijkaasi aasaastay
sahre walaala waa mahadsan tahay fikradani markii hore waxay nagu dhalatay sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo shan iyo tobankii dee baylahda iyo baahida faraha badan ee wadankii taalaba ah midaan xukuumad iyo xisbi keliya lagu eegin karin waxaan qabaa furaha guushu inuu yahay aragtida iyo fikirka dhalinyaradeydii markaanu fadhiisanay fikir iyo aragti wadaagnay islamarkaasna isla qaadanay mas-uuliyadda tani tahay mas-uuliyad banaan oo qarankii jadayo waxaanu ka hawlgalnay markaasi sidii qorshe loogu sameyn lahaa sidii baahiyahan dee wax looga qaban lahaa aragtidaasi markaanu isla meel dhignay waxaanu garanay markaasi in furaha dhaqaale lagu keeni karo ama guul lagu abuuri karo ama baylah lagu dabooli kara inay tahay uun aragtidaasi inta faraha badan de dadkeenu boqolkiiba boqol waa islaam waa dad dee dhibirsanaanta iyo naxariista iyo isku gargaarku marka horeba dhaqankooda iyo diintooda kusii jiray taas baa markaasi keentay in in dadkii tabarucaadkoodii nagu soo dee hagaajiyaan ololayaal badan baan galnay dadaalo badan baan galnay markaa tabarucaadka dadka kheyrka jecel ee reer somaliland iyo dee hagarbixii dhalinyarada xarunta ay u hagar baxeen ee tabarucaadkii soo gaadhaba ay gaadhsiinayeen meeshii loogu talagalay taas baa abuurtay kalsooni taas baa abuurtay dadaalkii inuu guuleysto taas baa abuurtay inay dadkii ku dhiiradaan inay tabarucaadkooda soo gaadhsiiyaan xarunta daryeelka bulshada waa garta marka ismaaciilow sidaan ka warhayo dhalinyarada aas aastay barnaamijkani waa dhalinyaro welibana ku jira xilligii waxbarashada oo adigoo kale tusaale ahaan arday baa tahay ma shaqaysataan haddana mas-uuliyadda intan leeg baad isa saarteen siday suuragal idinku tahay dadka aad markaa gaadheen ee kaalmadiinu gaadhay ilaa hadda markaad egta dhinaca waxbarashada dadka naafada ama baahiyaha gaarka ah qaba
sahre markii ugu horeysay ee xaruntu bilaabantay fikirkeeda iyo waxyaabihii kale ee asaasiga ahaa loo dhamaystiray markiiba waxaan bilownay barnaamij la odhan barnaamij la yidhaahdo educate a child wax bar ilmo yar markaasi anagoo aaminsanayn in dadaalka keliyaata dee ibni aadam ama ilmo yar ku gaadi karo isku tiirsanaan ama inuu keligii markaasi socon karaa inay tahay waxbarashada dadaalkaas baan galnay xaruntu waxay ilaa imika gacanta ku haysaa toban arday oo dhigta dugsiyada ugu tayada faraha badan wadankii dalkii jamhuuriyadda somaliland isla markaasina dhalinyaradaasi waxaa la kafaalo qaaday waxbarashadooda iyo dhammaan agabka waxbarasho ay ku jiraysa ama uniformka barnaamijkaasi sana dugsiyeedkan tobanka arday ayaa ilaa hadda qorshaysnaa sana dugsiyeedka cusubna xaruntu waxay qorsheynaysaa tiro dhan koob iyo labaatan arday inay waxbarashadooda asaasiga markaasi kafaala qaada isla markaasina u dirto dugsiyo walaaltaala sidoo kale waxaa jirta xaruntu waxay ka kooban tahay qaybo fara badan qeybtii qeybta caafimaadka bulshada inta badan kusaysaa waxay gacanta hadda ku haysaa xaalada gabadh yar oo ku gubatay magaalada gegile isla markaasina kasoo jeeda qoys danyara gabadhaasi waxaanu gaadhsiinay deeqo lacageed si daryeelkeeda iyo iyo iyo iyo markaasi dee nolosheedii loogu kaabo sidoo kale waxaa gaadhsiinay daaweyn markaasi wixii loo baahday dhakhaatiirta ku teliyeen ama hargeysaha looga helo ama meelo kaleba ha looga helo ah ilaa haddana xaaladeeda dee waa la soconaa iyo xaruntu ishay ku haysaa maalinta iyaduna beri ah dhalinyaro ayaa ka hanbabixi doonta magaalada hargeysa oo gabadh hooyo umushay oo iyaduna ku umushay cisbitaalka gediley oo run ahaantii dhiig la-aan xoogan ay hayso ayaa dhalinyaradu waxay xaruntani waxay abaabushay dhalinyaro markaasi ku tabarucda dhiig markaasi barnaamij isaguna blood donation ama tabarucaad dhiigaba ayaya maalinta beri aan uga hanbabixi doonaa magaalada gediley sidoo kalena walaal xaruntu waxay qorsheynaysaa maalinta ciidda haddii rabbi idmo in caruurta ku jirta xarunta agoomaha ee magaalada hargeysa loo sameeyo barnaamij ciideed iyo farxad abu oo farxad abuuraya islamarkaasina loo saaro safar aqoon kororsi iyo entertainment ama madadaalo iskugu jira
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil yuusuf shirwac oo ka mid ah ardada dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada hargeysa oo barnaamij tabarucaad ahi magaalada hargeysa ka sameynaya halka ad ka dhegeysanaysaanna waa v o a wuxuuna la hadlayay waryahaga saare ciidle nuur
subax wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna waa ciyaarihii waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku horrayna ee waxaa weli soconaya koobka yuura oo si habsamila uga soconaya waddanka faransiiska iyadoo shalay ay ciyaareen waddamada wales iyo biljamka wales ayaa markii ugu horraysay tartan caalamiya oo heerkiisu sarreeyo u gudbay wareegga samafaynalaha kadib markii ay ka adkaadeen xulka dalka biljamka ciyaar xiise badan labada dhinac ay dhex martay ayaa waxaa saddex gool iyo gool ku adkaaday xulka dalka weles inkastoo weles goolka looga hormaray ayaa waxa ay sameeyeen dadaal xoogan iyagoo iska barbareeyey goolkii bareejada laba kale oo dheeraadna u saariyay xulka dalkaasi biljamka taa waxay ka dhigtay in xulka dalka weles ay markii ugu horraysay tartan caalamiya horkiisu sarreeyo ay u gudbaan samafaynalaha tababaraha xulka dalka weles chris coleman ayaa waxa uu ku tilmaamay kulankii ay la yeesheen xulka dalka biljamka inuu la mid ahaa ciyaartii u weyneyd ee weles ay yeesheen tan iyo dii markii kuwatafaynalaha ay la ciyaareen xulka dalka braziil markaas oo xulka dalka wales lagaga soo awooturaanaaday koobkii adduunka oo braziilna ay guusha raacday markaayo wixii ka dambey wales ma jirin ciyaar ay kuwatafaynaluhu sii dhaaftay hase yeeshee hadda ayay taariikh dhigtay waxaana ay gaartay samafaynalaha koob weyn oo dalo dhowra ay ka qayb qaadanayaan maanta waxaa dheeli doona waddamada talyaaniga iyo jarmalka iyadoo labadaasi waddanna ay isku diyaarinayaan in midba midka kale uu usii gudbo samafaynalaha horena ugu sii siqo sidii koobkaasi ay ugu guulaysan lahaayeen kulankan berito la dhexmari doona iceland iyo faransiiska faransiiska oo dalkiisu martigelinayo koobkan ayaa isku dayaya in ay ka faa'idaystaan fursadda ay haystaan ee ah cadaadiska taageerayaasha gudaha ee waddanka faransiiska iyo sidoo kale ciyaartooy daayar oo xulka dalka faransiiska ay ku duulayaan oo uu ka mid yahay antonio griezman weeryaanka kooxda atletico madrid waxaa kooxda kubadda cagta ee iceland oo ah waddan aad u yar oo ciyaartaydiisa qaarkood ay yihiin kuwo shaqooyin kala qabsada marka ay kubadda cagta ciyaarayaan laysugu yeero ayaa waxa ay hore uga soo adkaadeen oo taariikh ay ku dhigeen xulka dalka ingiriiska hadda ayay doonayaan inay mar kale koobka ku sii jiraan oo ay iska celiyaan xulka dalka faransiiska waxaana faransiiska dhinaca kale uu rajaynayaa inuu koobkan ku guulaysto wararka kale goosgooska dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno ciyaaryahan zalatan ibraahimovic oo afar iyo soddon jira ayaa hal sano qandaraasa la sixiday naadiga kubadda cagta manchester united waxna uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in naadigaasi uu la sixido isagoo rajeeyey in uu guulo waaweyn la gaaro naadiga zalatan ibraahimovic ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxay ka mid yihiin barcelona yuventus inter iyo milan intuba waxaase sidoo kale kooxaha uu usoo dhelay ka mid ahayd baris in germany oo hadda ka soo tegayay kooxda ayax amsterdam ee dalka holland hadda ayuu sheegayaa inuu rajaynayo in ingiriiska sidoo kale taariikhdiisa uu ku daro kooxii uu soo ciyaaray uuna rajaynayo in guul uu la gaaro kooxda kubadda cagta manchester united dhegaystayaal xubinta cayaarahan halka haynoo joogto waa tahay ciyaarihii ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal halka aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a gunaanidkii idaacaddayada ayaanu soo gaarnay markana idaacaddii subaxnimo oo halkan si wada jira idinkala soo codsiinayeen saare cidla nuur anigoo jamaal axmed cismaan waxaan kaga tegaynaa tan iyo kooda iyo barka duhurnimo nabaaddiino
sujuudiay u sugnaato aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamicalbasiiro sid iyo caadiba loo ogsoonee aadaa bisha soo nasiiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji nimcada bisha soo nasiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku